أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda u idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah maxay tahay sirta ka dambaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirta oo ka hor tagtay iskudayo lagu doonayay in lagu wiiqo waa ciwaanka maqaal uu qoray qoraar reer galbeed ah barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah muxuu yahay heshiiska militari iyo midka amni ee etoobiya ay la saxiixatay dowladda morocco muxuu heshiiskan u dhimayaa galaangalka masar ee geeska afrika barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah maleeshiyaadka maamulka ashahaada la dirirka ah ee loogu yeero somalilan oo qof shacaba ku dilay magaalada ceerigaabo iyo shil khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaan sidoo kale caawa faafreebka ku soo qaadan doonnaa wilaayada jubbada hoose oo soo gebagabaysay xamladii wacyigelinta ee ciwaankeedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili arashaad taasoo muddo bilaa ka socotay dhammaan degmooyinka iyo deegaannada jubbada hoose xaflad ballaaran oo ka dhacday jamaame iyo kelimaadkii kala duwanaa ee laga jeediyey faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa waxaan sidoo kale faafreebka ka marnaan doonin xubintii hadalhaynta warbaahinta qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa maxay tahay sirta ka dambaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirta oo ka hor tagtay iskudayo lagu doonayo in lagu wiiqo jiritaankeeda waa maqaal uu qoray qoraar reer galbeed ah waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxuyidiin abu ayman qoraar reer galbeed ah oo lagu magacaabo stig jarle henson waxaana ka dhiga jaamacad ku taalla dalka norway ayaa maqaal uu qoray wuxuu kaga hadlay sirta ka dambeysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirta oo ka hortagtay iskudayada lagu doonaya in lagu wiiqo qoraagan oo hore u daabacay buugaag iyo buxuud ka hadlaysa arrimaha jihaadka afrika ayaa maqaal uu ku daabacay obseedkada conversation wuxuu ku sheegay sababo dhowr ah oo sibirsaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u suurtagelisay inay weli ahaato awood dhisan oo jirta oo ay iska difaacday iskudayada lagu doonaya in lagu tirtiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo ku siman siddeed iyo toban sano ayay ka aasaasan tahay soomaaliya sanadkii labada kun iyo lixdana waxay ka tirsanayd maxkamadihii islaamiga ee maamulaya muqdisho weli waa mid awood badan oo xoog leh sidaba ay ahaan jirtay ayuu leeyahay qoraagan reer galbeedka ah ee qoray maqaalkan isagoo sii wata qoraalkiisa wuxuu stig jaral henson sheegay in sanadkii labada kun labaiyo tobanka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku biirtay shabakadda caalamiga ah ee al-qaacida ilaa iyo waqti xaadirkan ayuuna tilmaamay inay al-shabaab tahay xarako dhaqanmaaliyad ahaan awooddeeda iyo cududeeda militarina dhowrtay marka laga hadlayo asbaabaha u horseeday inay sii jirto xarakada wuxuu qoraagu leeyahay waxaa ka mid ah caqliyadda iyo caqiidada reer galbeedka ee qaldan taasoo uu sheegay in xoogga ay saarayso in la hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo aanan waxtar lahayn amnina u horseedaynin bulshada sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay shacabka soomaalida u arkaan inay tahay awood lagu tiirsanaan karo oo ka difaaci karta weerarada ay geysanayaan kooxaha burcadda ah ee doonaya inay dhacaan bulshada ama ay badilaan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa qoraagan reer galbeedka ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u yeelatay inay si dadban u maamusho xitaa deegaanada iyo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan kooxda riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta maamul wanaagga xarakadana u horseeday in ganacsatada iyo qeybaha bulshada ay si wanaagsan ula macaamilaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah oo ay hantidooda ka bixiyaan sakada sababka saddexaad ee ka qayb qaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood islaami ah oo ku xidiideysatay soomaaliya wuxuu qoraaga maqaalkan ee lagu magacaabo stig jaral henson sheegayaa inuu yahay nidaamka garsoorka ee mujaahidiinta wuxuu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin loo arko inay tahay awood ilaalinaysa shacabka tafsiirka axkaamta shareecada ee adag oo uula jeedo fulinta xuduudaha sharciga ah ayuuna sheegay inay u horseeday in dadku ay ixtiraamaan hanaanka maamulka islaamiga ah si fudud oo dhega nugulna u qaataan go-aanada ka soo baxa hay-adaha garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii wada soo bandhigidda asbaabaha ay la tahay inay ka qayb qaadatay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii xoogaysato wuxuu sheegay in mujaahidiintu ay xooga saaraan macaamilka wanaagsan ee ay siinayaan qabaa'ilka soomaaliyeed waxaa ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah golayaal ay ku midaysan yihiin odayaasha dhaqanka sidaasi darteed waxaa fududaatay in xarakada al-shabaab ay ka hortagto iskuday weliba oo lagu doonayo in la isaga horkeeno maamulada wilaayaadka islaamiga iyo qabaa'ilka soomaaliyeed habacsanaanta iyo taagdarida maleeshiyaadka kooxda ridada ayuu qoraaga maqaalka lagu daabacay mowqica the conversation tilmaamaya inay qayb ka tahay waxaa keena in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood aan la dhayalsan karin wuxuu sheegayaa inkastoo maraykanka iyo turkiga ay tababareen maleeshiyaad badan oo soomaali ah haddana weli awoodda ciidankan aanay ahayn mid xoogan asbaabaha taagdarida u keenayana ay ka mid tahay musuq maasuqa iyo iyagoo lagu qoro asaas qabiil oo aanay lahayn ujeeddo ay u dagaalamaan dhanka kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haysataa dhul ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasoo uu sheegay qoraagu inay mujaahidiintu ka hirgeliyeen hanaan maamul oo sal adag kaasoo dhisan inka badan shan iyo toban sano oo xiriir ah inta badan maraakiista diraasaadka ee reer galbeedka iyo kuwa afrika khubrada ka faalooda waxaa loogu yeero arrimaha argagixisada iyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa soo saara warbixino ka faalooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka harimisaa qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warbixinadan ayaa midba dhinac xoogga saarta haddii ay ahaan lahayd arrimaha maamulka ciidanka amniga iyo warfaafinta waxay mararka qaar soo bandhigaan xaqaa'iq rasmi ah oo ay qarin kari waayeen taasoo ka muuqata mashadka siyaasadeed iyo midka maamul ee dalka soomaaliya xaqiiqooyinkaas aanay dafiri karin marar badanna ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah hufnaanta nidaamka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxqabadka maamulada wilaayaadka islaamiga ah kartida iyo awoodda ciidamada mujaahidiinta dadaalka iclaamka iyo dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horseeday in soomaali badan ay ka da-degto xaqiiqda siraaca ka alowsan waddanka aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxuyidiin ayuu kaasi ahaa markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa muxuu yahay heshiiska milatari iyo amni ee etoobiya ay la saxiixatay dowladda morocco mid ka mid ah dowladaha dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa qaaday tallaab ay uga jawaabayso heshiiskii ay horaantii bishan masar la gashay xukuumadda muqdisho dowladda xabashida itoobiya ayaa sare u qaaday gurufkeeda siyaasadeed iyo midka milatari ee ay ku doonayso inay ku wiiqdo galaangalka cusub ee dowladda masar ka wado geeska qaaradda afrika mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa gaaray magaalada rabaad ee caasimadda waddanka almaqrib ee loo yaqaan morocco labada dowladood ayaa kala saxiixday heshiisyo amni iyo kuwa difaac sida lagu sheegay war rasmi ah oo ay xukuumaduhu soo saareen genaraal birhanu juula oo ah taliyaha guud ee ciidamada itoobiya ayaa heshiiska u saxiixay xukuumadda adis ababa taliyaha ciidamada boqortooyada ee almaqrib ayaa isagana sheegay in itoobiya ay ka gacansiin doonaan arrimaha ciidamada iyo horumarinta tiknolojiyadda wakaaladda wararka u faafisa dalka morocco ayaa sheegtay in heshiisyadan difaac iyo midka amni ee labada dhinac ay kala saxiixdeen sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqangelin doono wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda itoobiya ay almaqrib ka heli doonto tababaro ciidan iyo khibradaha dhanka caskariga isxulufaysiga u dhexeeya dowladaha qaaradda afrika ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay nidaamka abiy axmed ayaa doonaya oo dowladaha xubnaha ka ah midooda afrika ku cadaadinaya in ay fashiliyaan damaca masar ee ah in ay ka mid noqoto dowladaha afrikaanta ee ciidamada usoo diraya soomaaliya etoobiya iyo morocco ayaa xiriirkooda diblomaasiyadeed dib u soo ceshaday een sanadkii labada kun lix iyo tobankii kolkaas oo boqor maxamedka lixaad booqasho ku tagay magaalada adis ababa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada muuse biixi oo qof shacaba ku dilay ceerigaabo xiisado dagaal ayaa laga soo sheegayaa degmada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ee waqooyi bari soomaaliya halkaas oo ay dil ka geysteen maleeshiya oo ka tirsan maamulka shaadaqadirarka ee somalilan xiisada dagaal ayaa timid markii ciidamo ka tirsan kuwa booliska maamulka uu madaxa u yahay muuse biixi ay gudaha magaalada ceerigaabo si bareer ah ugu toogteen wiil dhallinyaro ah yalaawareedyo magaalada ku sugan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in marka hore uu dhaawac culus soo gaaray wiilka ay toogteen maleeshiyaadka maamulka fadhigiisu yahay hargeysa kaasi oo keenay in dhaawiciisa loola cararo cisbitaalka guud ee magaalada halkaasna uu dhiigbax ugu dhintay qofka shacabka ah ee ay dileen maleeshiyaadka maamulka shaadaladirarka ah ee somalilan ayaa magaciisa lagu sheegay salmaan aadan cabdi ilaawareedyadu waxay intaasi ku dareen in maleeshiyaadka ridada ay xabsiga u taxaabeen wadihii gaariga qofka shacabka ah lagu kaxeeyey dhacadan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan booliska maamulka murtad muuse biixi shacabka ku dhaqan magaaladan ayaa ka gadooday tallaabada ay qofka rayidka ku dileen maleeshiyada booliska taasi oo keentay in maanta xiisad colaadeed laga dareemo magaalada rasaas goosgoos ahna laga maqlo suuqa hoose ee magaaladaasi haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ay ka qortay kelimad ay faafisay mu'asasada asdallaaqa oo uu jeedinayo mid ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo lagu magacaabo sheekh cismaan al ansaari kelimadan ayuu shiiqu kaga hadlay xaaladda muslimiinta galbeedka afrika isaga oo diray fariimo muhiima wuxuu marka hore soo hadal qaaday dhibaatada ay shacabka muslimka ah ku hayaan dowladaha ururka saaxilka afrika oo qaarkood taageero ka helaya ruushka iyo turkiga iyaga oo taageeradaas u isticmaalaya gumaadka dadka abriyada ah wuxuu soo hadal qaaday howlgallada lagu dhiig bixinayo cadowga ee ay fulinayaan mujaahidiinta isaga oo xusay in ay ku taagnaan doonaan dhabaha jihaadka oo aysan ka leexan doonin idinka alleh haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta enfafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shil khasaare geystay oo ka dhacay duleedka boosaaso wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in shil khasaare geystay uu ka dhacay duleedka magaaladaasi shilka ayaa waxaa galay qoys soomaaliyeed oo ka koobnaa ilaa siddeed ruux wuxuuna si gaar ah uga dhacay deegaanka karin waxaa shilkaasi ku dhintay hal ruux oo dumar ah iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa saddex caruur ah oo kale een qoyska shilka galay ayaa waxa uu ka yimid dalka ingiriiska maanta ayna ka soo ambabaxeen deegaanka xiddo iyaga oo doonayay in ay dib ugu laabtaan ingiriiska shilkan ayaa imaanaya iyada oo tirakoob ka soo baxay maamulka siciid deni lagu sheegay in lixdii bil ee lasoo dhaafay ay deegaanada maamulka puntland ka dhaceen ilaa siddeed boqol oo shil waxaa ku dhintay afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan iyo siddeed qof oo ay ku jiraan boqol iyo sagaal dhaawacyo culus ah islamarkaana ay ku baaba-een ilaa toddoba iyo labaatan gaari aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad weli waxaa taagan hadalhayntii iyo saameyntii ay dhalisay kelimadii uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage ee ku socotay shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka hantida ummadda soomaaliyeed gobollada kala duwan ee dalka ayaa aad looga hadalhayey kelimadaasi iyadoo ay soo dhoweeyeen shacabka soomaaliyeed maadaama mujaahidiintu ay yihiin cidda u taagan badbaadinta hantida ummadda iyo in ummadda soomaaliyeed laga difaaco duulaanada dhaqaale ee lagu soo qaaday ee ay horboodayaan hay-adaha reer galbeedka xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa faysalow waa inaga intaa
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo gebagabaysay xamladii wacyigelinta ee ciwaankeeda u ahaa irshaadul ummah ilaa sabiila arashaad taasoo muddo bil ah ka socotay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose xafladdan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreynna waxaa munaasabadda laga jeediyey kelimad ku saabsan xamlada deegaanada la gaarsiiyey iyo waxyaabihii ay diiradda saaraysay labaatan iyo labadii bishii muxaram kun afar boqol afartan iyo lix ayay soo qaadatay wilaayada jubba sufla alislaamiya xamlada halkan galabtaan kusoo gebagabaynayno magaceedu uu ahaay irshaadu lumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna uu ahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih laga bilaabo taariikhdaas iyo galabtoo aynu fadhino labaiyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix muddadaa bisha ah ayuu allah jala wacalaa uu hirgeliyey wilaayada jubba sufla inay bulshada toddobada degmo degta insha allahu tacaala intii ka suuragalaheeday ay ka gaarsiisay allah baan uga mahad celiynaa jala wacalaa haddaan tafaasiisha iyo hoos u galno maalinta aan soo sheegnay ee labaiyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix ayay wilaayadu waxay u fadhiisatay fulinta iyo hirgelinta iyo gaarsiinta amarka ka soo dhacay hogaanka saree jihaadka taasoo ahay xamlada maanta aan gebagabadeeda u taagannahay in insha allahu tacaala dhaqangelinteedii loo istaago lajna ayay wilaayadu kawintay ka tirsan ilaa iyo afar xubnood oo waxa weyaan tanfiidka wilaayada ka tirsan waxaa kaleetoodoo ka mid ahay fariiq iclaama oo meel kastoo la taga asigana taagnay waxaa ka mid ahay ragbiga salaatiin waxaa ragbiga ka mid ahay culamaa uddiin macruufa oo xaqiiqdii ummadda muslimka ayaa aad u garanayso allah jala wacalaa fadligii lajnada intaa ka koobnaaday wuxuu u hirgeliyey in ay ka bilowdo muxaafada maanta aynu taagannahay muxaafadatu jamaame ee ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligii waxay lajnadu waxa ugu horey qabanaysay heeday inay la fadhiisato maamulka muxaafadada gaarsiiso kadibna sidaasoo kaleetood ay u marto dabaqaadkii bulshada qaybihiisii kala duwanaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin allah jala wacalaa marka wuxuu noo hirgeliyey inaan la kulanno sharaaixda mujtamaca muxaafadada jamaame oo ugu horeeyaan indhaha bulshada iyo hogaanka sidaasoo kaleeto salaadiinta iyo nuqabadoodii oo iswata macallimiinta dugsiyada iyo ardadooda waalidiinta ahlu xirafka sidaasoo kaleeto tujaarta iyo ganacsatada alxamdu lilah ilaahay jala wacalaa wuxuu qadaray in ay ku soo gebagabowdo muddo maalmo ah bikhayrin iyo wasalaamah kadibna muxaafadada waxay u istaagtay idana arrinta ayada inay qaado oo ay gaarsiiso tuulooyinka hoos yimaada muxaafadada jamaame lajnadana halkaa way kasii dhaqaajisay waxay ku xijisay muxaafadada kamsuuma intaan soo sheegnon jamaama kula kulannay ama ay lajnadu kula kulantay ayay sidaasoo kaleeta kamsuumana kula kulantay sidaa ayay u sii socotay oo waxa weyaan ay ku xijisay muxaafadada markaa dhoobley xagar waxay timid afmadow waxaa ilaahay fadligii sidaasoo kaleetood fariiq kaleeto asigana hawsha uu ka galay meesha la yidhaahdo badhaadhe ee waxaa kaloo maxaafadada kismaanya ee tuulooyinka ay hadda joogto wilaayada islaamiga iyadana gaartay xamlada si aad iyo aada u qiimo badan ilaahay tabaaraka wa tacaala aan uga mahad celinayno bulshada muslimka ah ee intaa degan waxyaabaha lagala hadlayay waxay ahayd xaqiiqdii duruus aad iyo aad u qiimo badan quluubtoodana aan rajaynayna insha allahu tacaala inay saamayn ku yeelata waxaa ugu horreeya alwalaa walbaraa waxaa laga hadlaayay aaathaaru dunuubi walmacaasi waxaa laga hadlaya addifaac can acraadi lmuslimiin min ahami furuud ilacyaan waxaa laga hadlaya ahmiyat asalaad wa cidami sidaasoo kaleeta makaanatiha waxaa laga hadlaya mas-uuliyat lwaalidiin can tarbiyat alabnaa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaa laga hadlaya atahdiir can almukhadaraat aw almuskiraat waxaa laga hadlaya atowba asaadiqa walrujuuc ila allah waxaa laga hadlaya محرمات استهان بها بعض الناس وحال قال هذا الحث على مكارم الأخلاق وحال قال هذا المحافظة على الأمانة وكتمان الأسرار وحال قال هذا الشعور بالمسؤولية وحال قال هذا ذم العصبية والقبلية وحال قال هذا سمع الضاعة وحال قال هذا خطرت إلى ذا الشاعة إيا وحاوية سرع سوكة أسرار إسلامك أولا باهيو إلهي فضلي دبقاتك بالشدة ينصوش شيئا qayb ka mida ma jirin oo inta aan insha allahu tacaala iyo wax la mida iyo weliba siyaadadeedba aynan gaarin ilaahay baan uga mahad celiyaynaa jalla wacalaa waxaan leenahay cid walba ee ka qayb qaadatay arrintaa ayada talo ku laheeday xoolo ku laheeday fikir ku laheeday allah jalla wacalaa ha ugu dembi dhaafo ilaahay tabaaraka wa tacaalaana maalin ay jeceshahay inay xasraad fara badan saxiifadeeda ka hesho allah ha soo waafajiyo allah tabaaraka wa tacaalaana intii u dhaqaaqday dunuubteeda ha ku dhaafo intii la gaarsiiyana allah ku intifaaciyo wajazaakum allahu khayran wa aakhiru dacwaana alxamdulilah rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا إلى ما معصن سبحانه وتعالى runtii xafladan ikhitaamku waa xamladii socotay ee magaceedu ahaa irshaad ulumma aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo walaayada jubbada hoose runtii xamladan waxay ahayd xamla dacawiya waana laga faa'iidaystay waqti loo baahnaana way dhacday ummad badanna way ka faa'iidaysatay ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan baa ummadda lagala hadlay iyo mawaadiic badan ilaahayna waxaan rajaynayaa subxaanahu wa tacaala ummadda inuu ilaahay uu ku badbaadiyo sida la ogsoon yahay walaalayaal mawaadiicda baxday oo qaarkood hadda halkaa ay ku qoran yihiin kuwii kaloo dee walaalkuu noo sheegay hal qodob oo ka mid baan waxyar dul istaagayaa waa mowduucaas alamru bilmacruuf wanahyi can munkar mowduucaas waa mowduuc runtii ahamiyadiisa leh dhibaatooyinka maanta jira oo dhan waxaan ku xallin karna waa mowduucaas haddaan towxiid u baahannahay haddii muxuu ahaa ummadda mukhadaraad iyo daraagis lagala hadlahayo dunuub iyo walmacaasi iyo munkaraad muxaramaad waxa ummadda maanta lagu inqaadin kara waa mowduucan waxay culammadu ku tilmaameen waa qudbuddiin mowduucan alamru bilmacruuf annahyi can munkar sida abu xaamid alghazaali waxay yidhaahdeen waa qudbuddiin ilacdam ummaddu hadday u istaagto insha allahu de hadda xoogaa ikhtitaam waa xamlada laakiin ma istaagin shaqadii ma istaagin weli way socotaa ilaa muxuu aan ka dhiman shaqadaan shaqo dhammaani maaha waa shaqada ilaaha ambiyadiisu u soo diray shaqo dhammaani ma aha waxaa laga helaa oo fadaaisha laga hela ka mid khayr badan baa laga helaa ummaddu khayr bay ku heli waana midda alle uu leeyahay ummaddan uu ku ammaanayo maxamediyada kuntum khayra ummatin ukhrija linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can munkar maxaa lagu helay khayryadaas waa mowduucan wey waxaa lagu helaa iflaax iyo falaaxi liibaan waa aayadda hadda aan ku bilowday wa ulaa'ika humulmuflixuun waxaa kaloo laga helaa mowduucan ajar badan baaba laga heli ciddi ka shaqayso ajar badan oo aada u tiro badan ayaa laga helayaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hal qof haddaad sabab u noqoto muxuu kaaga khayr badan yahay xadiidka sidna cali waad garanaysaa nabigu ku lahaa fa wallaahi la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayru laka min xumri nacam boqolaal haddaad sabab ugu noqoto ka waran marka oo khayrkii ayaguna ay sameeyaan adigana waxbaad ku leedahay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faaciliin marka khayrkaasaa laga helayaa oo ajarkaa badan ayaa laga heli midda kale waxaan ugu badbaadaynaa halaagga nagu soo wajahnaa haddaan u istaagno mowduucan ilaahay wuu naga badbaadin ummado dhan baa lagu halaagay markay mowduucan u istaagi waayeen laannagu keliyu kuma koobno ummadihii hore ayagana waa laga rabay ilaahay lacnad buu ku ridi markay xumaantu iska reebi waayeen marka ummadeenna runtii inaan baraarujinno oo arrintaa laga wacyigeliyo oo mowduuc aan sii wadno waa loo baaha waa laga faa'iidaystay aan sii wadno maxaa yeele waxaad dareemi kartaa dadku siday ugu faa'iidaysteen waxaan dhegaysanahay maamo oo dadkii waxaa weeye ka faa'iidaysta waxay leedahay aad baan ugu baahneen hadalladeeda waxaa ka mid aha waxay tidhi qofka moogta cilmi unbaa laga faham mar maamadaas daye waxay tidhi waa ka faa'iidaysan waddo haddaan la marin jeeda ayaa ka baxay tidhi alyaaba inaad dhegaysatay wadda haddaan la marin maxaa ka baxa geeda dadka haddaan wax loo sheegin way iska tageen jahli baa imaana qalbigooda dadku waa qalanayaaba marka barnaamijka in la soo celceliyo oo mowduucan aan wadno tarkiiska aan saarno alamru bilmacruuf annahy can munkar si aan ku badbaadaynaa wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi markana waxaan eegi doonnaa kelimaadkii xafladda ee gebagabada xamlada irshaadul umma ay ka jeediyeen qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إليه سبحانه وتعالى وما هذا علينا الله نقارسيي حملضان إن أسف يعني ورقان قشو وحنا نسو قارسيين مأمولك قولك جبضة هوسي وهري ويونس مكاتب تيسا ونكو أضياشا لقنك ومسؤولك آه بلشدو كنول جبضة هوسي aad baan u qaadanay waana soo dhaweynay si wadajir ayaa xamladaas loo qaaday maamulka gobolka guddigaas u saaray iyo maamulka degmooyinka iyo culamaa u diinka iskaashanayna odayaasha muddo soddon maalmood ayaa xamladaas ay socotay ilaahayna waa suurtageliyey waxaa lala kulmay maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta waxaa u dhexaysay wax badanoo ka hergelay oo laga saaray deegaanka ay ka taliso walaayada jubbada hoose waxaa ka mid ahaa moobeeladii bacyaal wixii nala faro badan wax badana ka dhaqangalay hadda aagga aan joogno ama meelaha la kulanay xamladiina waxay gaarteen degmooyinka tuulooyinka dadka reer guuraaga ah dhammaantood waa wada gaartay waxaana ka rajaynaynaa inay dhammaystiranto muddo dhow wax badan waa ka suurtogal xaqiiqatan waaye anaka odayaale ayaa ka bilaabnay amba guryahan iyo moobeeladii jileen inaan ka bixinno gobolka aan ka saarno u dirno muddo soddon maalmood gudahooda bulshadina waa wada gaarsinay waa xaqiiqatana wax badana la gudbay haddii la weydiiyo dad abaawareyd ah ama safarada galaayo ama xamar ha loo diro ama kismaayo ha loo diro wax badana laga saaray degmooyinka tuulooyinka hataa dadka reer guuraa waa heestay gacantay ku hayan waxyaalaha qaarkood wax badan hadda waa la dhoofi waxaa xusuusanaay bac badanoo kartoon lagu celinayo loo celinayo kismaayo oo laga saarayo dadka awaamiirta waa qaateen waxaan rajaynaynaa in ay dhammaystiranto aanan keenin garaba unahay maadaama odayaasha dhaqanka aan nahay wax alla wixii awaamiiroo xarakada ka soo baxin inaan garab istaagno shaqadaadina waaye bulshaweyntina waa gaartay hididiila fiicina waa leedahay oo aad iyo aad loogu diirsado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا ثم وحان أمهد علينا ولاية جبضة هوسة وهو الرئيو والدينا شيخ أحمد أو يونس يمكاتيب تيسة وحان كلا أمهد علينا علماء كسو قيب شيء حفلة دان لو قنانو ذيو dacwadii soo socotay muddada soddonka maalmood ah waxaan kaloo u mahad celinaynaa guddigii loo saaray in ay gaarsiiyaan dacwadan dadka muslimiinta ay ku nool deegaanada wilaayada jubbada hoose jazaakum ullahu khayr waad gaarsiiseen waad gudateen waajibaadkiinnii run ahaantii deegaanada la gaarsiiyey dacwada aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka duruusta laga hadlay midba midda kale way ka daran tahay hadday noqoto alwalaa walbaraa hadday noqoto alamaru bilmacruuf wanahyu can lmunkar hadday noqoto soomaalida waxay u badan tahay alqabaliya waa lagala hadlay hadday noqoto muqaadaraadkii hadday noqoto in maxaan ku idhaahdaa la saxo towxiidkoodii ummadda la saxo jazaakum allahu khayra jazaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose waxaa weeye waxaa nagala rabaa inaan garab istaagno in la dhaqangeliyo wax allaala wixii maxaan ku idhahdaa xarakatu shabaabulmujaahidiin ay soo saartay inaan dhaqangelinno insha allahu tacaala waan ku garab taagannahay wilaayada waan la wadeynaa shaqadaas waxaa weye kaga fariisan mayno waxaa nagala rabaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka inaan annaga iska bilaabno insha allahu tacaala جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي سبحانه وتعالى يا أمة هذينينا حملة اللهم أعدل إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد شعائر كذا أوياي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حملة واي لغنك شيء أن أرنك أنك وسود ويننا هدانها وذياش لغنك أن إخواني في الله waxaa ku jirta marka addifaac can ardi lmuslimiin in la difaaco muslimiinta macnaha dhulkooda gaalada maanta hadday joogaan afmadow ma joogaan baadiyaha afmadow hataa toban kiilo ma ka soo bixi karaan dhoobley toban kiilo bannaa uma soo bixi karaan waxaad dareemaysaa marka ummadda ku nool intaas oo tuulo waxay hoostegayaan walaayada islaamka hoostegayaan waxay u baahan yihin marka dacwadii iyo diintii iyo waxyaalaha xuno dhan in laga nahiyo oo laga reebo dadka u taaganna waa dadkan muslimiinta ah oo hadda arintan u qaatay hadday ahaan lahayn odayaashii hadday ahaan lahaayeen dadka alamru bilmacruufi fari lahaa oo ka tirsan walaayada jubbal sufla ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala marka arrinka ilaahay baa ina waafajiyey waxaan leenaha marka weli kow lama jooge hor aan u soconno ilaa aan macnaha ka dhimanno ilahi subxana wa tacala ina oofsado oo macnaha ama ummaddan ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa arladan dhan lagu xukumo waxaad dareemaysaan marka dadka waxay u baahan yihiin diin bay u baahan yihiin dadka wax lagu celin karo oo lagu reebi karo oo loo sheegi karo waa diin marka insha allahu tacaala dadka gacan iyo xoolo kuma deeqne aan diinta alla subxaana wa tacaala aan u noqonno dad gaarsiiya maalin walba way taaganta macnaha xamlada xilligaasay socotay bisha dadka wixii loo sheegay bifadli illaahi wamani way qaateen inta badan dadku waxaad arkaysaa telefoonadii ninkii iska celin kara uu iska celiyey ninkii hata jebin kara uu iska jebiyey diishashkii waa iska saarayaan wax alla wixii oo xumaa oo munkaraadka ah inay iska reebaan diyaar bay u yihiin dadka wayna u taagan yihiin annaga haddaana salaadiintana insha allahu tacaala qaybteenna waa ka qaadanaynaa mar walbana waa u taaganna habeen iyo maalin wajazaakum allahu khayr waxaan u mahadcelinayaa marka amiirkeenna sheekh axmed aw yunis xafidahullah iyo makaatibtiisa waxaan leeyahay dadaalka kow noo jooge aan dadaalno biidn illahi tacaala ilahayna ixtisaabi ajir aan weydiisanno ilahayna subxana wa tacaala ajirka nagama habaabiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markana ugu dambayn waxaan soo gudbin doonnaa kelimaddii gebagabada xafladdaasi uu ka jeediyey sheekh axmed abuu yunis waaliga wilaayada jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى يا أمة جلينينا نوكل ميي مكان كان خير كبدن أنه وفلين إنه أوامرت الله سبحانه وتعالى قيب كمدة أنت أسكدب waxaan u mahadcelinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horeeyo amiirkeenii abuu cubayda xafidahu llahu waraaca iyo makaatiibtiis kala duwan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa marti sharaf ka kala duwan halkaan fadhiyo culummada rabbaaniyiinta ugu horeeyaan salaadiinta islaamiga ah halkaan fadhiyaan iyo guud ahaan intii kasoo qayb gashay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka iyo xasanaadka idiin saaro kulankiin iyo kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen intaas kadib walaalayaal maanta labaatan iyo labadii bishii safar kun afar boqol afartan iyo lix waxaan joognaa xamladii noo soo bilaabatay labaatan iyo labadii bishii koowaad mise muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya xamladaas oo ahayday magaceeda irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam saaad wada garanaysaan markii aad fiirisaan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaabku u yaallo waa barnaamij oo na wada quseeyo oo dhammaanteen halkaan wada joogno oo na wada saaran qof kastana laga rabo in si gaara u fuliyo intaas dib walaalayaal waxaad dareemaysaan hamlo badan ba la qaadan jiray howl badan ba la fulin jiray siba wax loo qaban jiray hamladan waa ka duwan tahay hamladan waxay ugu duwan tahay hamlooyinkii la qabanayay waxaa la socda ballan iyo mubaayaca oo la soo galay horey loo soo galay jasaahumullahu khayran salaadiyiinta qaar kamid ah oo ka dhawaajinaya waxay dhaheen qof kasta waxaa loo baahan yahay in isiga iska bilaabo naftiisa iska bilaabo waxaa loo baahan yahay markaan in annaga aan iska bilaabno hamladii gudashadeeda iyo wakhtigii soo socday tanfiidkeeda inaan u diyaargaroobno qof kasta ka bilaabo gurigiisii maxaa kuu yaala waxyaabaha mamnuucaadka ah adaga ma fuliisay amase gudaa markan waxaan leenahay annaga halkaan wada joogno in annaga aan tanfiidino aan dhaqangeliyno oo aan iska bilaabno guud ahaanna dadkii oo muddadan dheer xamlada u soo soctay oo khayrka badan u soo socday oo culimmadii qayb ka ahayday salaadiintiina qayb ay ka ahaayeen guud ahaan bulshada kala duwuna maogtay ka faa'iidaysteen waxaa maraynaa guntii iyo gebagabadii waxaad dareemaysaan muddadan koobanayday oo soddon ka casho ahayday oo aad u yarayday lajinadii loo xil saaray intii ka sheekaynaysay oo ay soo mareen waada dareemayseen waxaa gaartay maanta waxaa nahay maogtay laba qayb baan hay soomo waa xisba allah subxaana wa tacaala iyo waa xisba shaydaan oo maogtay iyagana saf ah waa kooxdeen waxay doonaysaa in wanaagana ummadda farto oo maantana ay ka reebto kooxdaasna waxay doonaysaa in ummadda humaanta farto wanaageedana ka reebto waa loolan adag baa lagu jira soomo waxaa markan la doonaya walaalayaal inaan u istaagno sidii barnaamijkaas aan u fuli lahayn gudaha markan waxaan leeyahay maanta oo taarikhdaaan sheegnay oo gebagada aan marayno waxaa la doonaya markan bulshada noocyada kala duwan in loo hogaansimo awaamirtii iyo howlihii soo socday wacyigelintii soo socotay waa in loo hogaansimaa qof kastow waxaa lagaa doonayaa ee ku nool walaayada islaamiga jubba sufla waxaa la doonayaa xamladii waa gebagabowday tanfiidkii waa in loo diyaargaroobaa waxaa markan la doonayaa waxyaabaha lanaga reebayo maanta culammada ka hadlaysay oo dhaqanka ka hadlaayeen waa wax dan nooga jirin waa wax fasaad nooga jiro waa wax horumarkaan ka gaari weynay markan waxaa la doonaya jazaakum allahu khayraan inaan u diyaargarowno warkay waxaa ku gebagabaynayaa barnaamijkaas inaan tanfiidinno oo aan fulinno diyaar ma naga tahay walaalayaal allaahuma fashhad ilaahay subxaana wa tacala markaa taba ka yahay waxaa markan la doonayaa inaan dhagangelino ilaahayna waxaa weydiisanaynaa jalla wacalaa in noo fududeeyo allah waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala ummaddeen ilaahay nooga dhigo ummad oo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey ay qaadatay ku camalfalayso ku dhaqmayso in allah nooga dhigo allah weydiisanaya subxana wa tacaala allah waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waxyaabaha maanta aad dareemaysaan oo fasaadka iyo humaanta iyo dhibaatada nagu soo buufinayana allah inaga qabto weydiisana subxana wa tacaala awalan waxaan leenahay haddii allah towba la doonayo ilaahay subxaana wa tacaala in soo hanuuniyo haddii allah aan la doonayn waxaan leenahay ilaahay subxana wa taala naga qabdo فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wahagaaga dhegaystayaal gabagabada faafreebka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay faysal markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan dagaalladu iyo duqaymuhu waa kuwa joogto ah saacadihii lasoo dhaafay cadowgu duqaymo kala duwan ayaa waxa uu ka geystay magaalooyin ka tirsan qidaaca goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah rafaax khanyunis iyo sidoo kale mandiqada loo yaqaano deerulbalax cisbitaalada kala duwan ee qidaaca ku yaala waxaa la geeyey tobaneeyo shuhada ah halka ay jiraan tobaneeyo kale oo dhaawacyo ah oo xaaladoodu lala tacaalayo inkastoo waaxda caafimaadka magaalada khaza aysan weli soo saarin tirakoobkii u dambeeyey ee shuhadada afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay markaan eegno dhanka kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen faysalow mid ka mid a howlgalladaas oo ahaa weerar qarax ah waxaa lagu beegsaday gaari ay wateen ciidanka sahaynada waxa uuna ka dhacay xaafadda loo yaqaano talul hawa faysalow sidoo kale waxaa gebiahaanba fashil ku soo idlaaday wadahadalladii alkaahira ee lagu doonayey in lagu joojiyo dagaalka khaza wufuudda labada dhinac ayaana isaga soo kala dareeray magaaladaas iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo la gaaray xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiinna caawa halkaas ayaan uga baxaynaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana kusoo gebagabeynaynaa faareebka wararka waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balannah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu